أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس العشرون درسي لما أتمات من دروس أبي شجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة يتعلق في أنواع في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام ما يبقى كدرسية لباتومات جيك ما يبقى يقلان ما ينك تعلق الدرسية أسكفة فاهين دونها noocyaalka dhiigagga waajiba anwaacu dimaa alwaajiba qofka xaajiga ee xajka xarmadi waxyaabo badan iyo la fari waxyaabo badan nolku reebi oo sharci ah marka haddii khalalka dhiyi meelaas use waajibaad dam yaka waajib waldam la raw dhiigaa ka waajiba maanaa ani haddii dhalo yaka waajibaas kafaaro dhiibi marka dhiigagaas kafaaraadka ah waajibaadka oo koraa use waajibka nagadaw nuqsaan use lakooy saabtiis ama mukhaalafo use lakooy wali haatob waxyaabahaasan ka waajiba oo ahkaamtiya geekanta ka sheegan faslun haadaa kan faasilun kibalshalbiyaw fii anwaaci dimaa'i dhiigyaalkii noocyaalshooyo anfasilay alwaajibati waajibaasay fi lixraami xermashida saabtiana ka waajibaas cala alxaaji xaajiga iwalmuctamiri kii umri faladahay korshooba ka waajibaas sababta ka ka waajibaasoona may wahaan oo dhiigagaas ka waajibaayagna may haytayhe yani bitarki waajibin shay waajibe oo xajka waajibaashay kumada ya ku tabi dhiiga kore yani ya kore amba oo ficli xaraamin amba shay xaarame xajka dhatiis xaaramkaha ya fali arrintaas sababtii madumay waajibeey dhiiga waajibe lamadaas amar shay waajib oo xajka waajiba in xaajiga isusuubi haddii ku taba yani may ka waajibaase dama ka waajibe dhiig walera ka waajiba oo kafa yani kafaare oo walaa yusuk waajibka ku tabi laka kabaw amboon hayna shay xaarame us xaaram ku haytiya fali may waaha kaasna sababtaas sababtiye marka yaa ka kooyaan mayna marka nagdaayaana dhiigagayo eh oo oo xaaram shay xaarame lasoo waajib lagu taab saabtaya ka waajibi ilaa shan dhiiga deeriyaan shan dhiig ya deeriyaan waay shan dhiiga deeriyaan marka musanifka arrintaasaa ku hadlay ma erhay waddimaau dhiigyaalkii alwaajibatu oo waajibaasi fil ixraami xajka ka waajibaasi khamsatu ashyaa sheele shangow shan dhiig ya ka waajibaas waddimaau dhiigyaalkii alwaajibatu waajibaasey fil ixraami xermashada kawaajibaasi fil ixraami xermashadii kawaajibaasi khamsatu ashyaaa dhiigyaalo shan e waay axaduhaa shantiyaal la tiriya markan fiiri axadu dimaayi dhiigyaalkaas axadsho addamu dhiig waay alwaajibu waajibow bitarki nusukin camal ku tabowshay camal waajibe ku tabowshay saabtiiska waajibow wahuwa damkaas ala tartiibi tartiib korsheewa ahaadi shaatun shaatadoo waajibaas marka koowaad fain lam yajita haddiiba shaatadii an helna fa siyaamu casharati ayaamin tuma ayaamaad soonshoa ka waajibaas halaahatin sida ayaamood filxaji xajka ka soome wa sabcatin todobana may ka soomey idaa waqtigii rajaca nagadoo ilaa ahlihi ehelsheeg nagadoo soome shan dhiig waya ka waajibaase erni shanti dhiig dhiigga koowaad maybaa ka waajibeey bitarki nusukin nusuku tabowshay bitarki nusukin nusug lagu tab nusug maylikawede waa camal xajka xaajiga acmaali lagu fadaai kumadee ya ku tabi kamusigee markun dhiigaas koowaad oo waajiba bitarki nusukin nusugii ku tabowshay saabtiiska waajiba umay banagdeey dam oo tartiib e waay maalan nusuga may waha walma'muur haaye xajka in la kasheen hayti ka tarkil ixraami oo kale milal miiqaad maalan qofka xaajiga xajka harmadaaw xajka lama waqti yaa leey waqti zamaani zaman ah iyo waqti miiqaat yaa leey waqti oo makaani miiqaat makaani miiqaat zamani labadaas miiqaadkiis makaaniga lankasta umud kasta markii xajiyaasa meeliya ku harmadaa soo jarto dadki junuubku kooyaan dadki shimaalku kooyaan dadki sharga qofkas meela ku harmade marka soomaalida oo kale marka inta ku tabta yeel ahlu yaman iyo iyo dhinagun geeska africa wale kuseed kulli itijaaha iskaiine meel yalamlamle raa ku harmada jareen markun waajib waay kaas laakiin markun haddii miiqaadkii us sharciga ka waajibi madius harmada xajka hirida uniisu surum haytiya an surugne dhaafi makiya toosun ku harmadi kaas markuu may dhiiga ka waajibe dhiiga miiqaadkii isku tabi waajibkahay sababtiis yaa may sharciga saaray hen ani kafaara dam oo kafaara gud ah inuu isbii hoolo isu dhala oo kafaara gudaaw markan dhiiguusee tartiibo tartiib maylik wede dhowr sheeya horta lankaya inku kafaara gudaasa dhowrkaas sheey maduun tartiib waay ma tartiibo macnaa kan koowadaa waajibe haddii la waayo oo sharciga mboo hisaga lak waayo kan lamaa saasu maanaa tartiib tartiib maylik wede madi koowaad hal riya ka waajibaa shaata shaata inuu isu dhalo ya ka waajibaas marka koowaad shaatadoo ya ka waajibaas tartiib waay marka koowaad shaatadoo ka waajibaas shaatadaasna sifadii may waaha ashaat allatii tujisiu fi ludxiyati oo qof laka udixaysado koro macnaha neef irin eh oo neefka irinka ee uldixida gudaay oo kale oo hubnaashay tamaam ayin injirnayne boos anhayne wiid anhayne oo sidii oo uldixida lan shardiyaay oo kale ah iyo waaye taasaa yaa yaa yaa yaa marka koowaad ya ka waajibaas fil udhiyati fain lam yajid haddii use udhi yani shaato udhi in gudaasi oo kale use waaye meelama degan neef irin aya waaye asal ahaanba maabmehelaw anbehelay laakiin lacagdi alla ka qaaloy qiimadii oo iska heli lahaay qiimo ku badan alla ku siye markaasey markaas haddii taas la waaye martabada lamaad markaasaa may soome waaye toban maalmood ya soome kafaaradii saasaku ku dhiyaas yanka kabame waajibkii toban maalmoodaa soome tobanka maalmood sida maalmood may ka soome xajka makiya ka soome soo xajka roogi sidi soome todobada hahertiin madii ihelshay ignagdo idiiseeda ya soome yani jidkana maka soomaw saasa langiibiya qur-aanka ilaahay ana saas sheegay ilaahay meeray subxaana wa tacaala fi suurati albaqara faman tamataca bilcumrati ila ilaahay meeray yani afwan rawal bayhagi waa imaam bayhagi ya wiri biisnaadin saxiix xadiid imaam bayhagi weriyaayo isnaad saxiix ka weriya ibn cabaas radi allahu canhuma annahu qaal man taraka lanki kutaba nusukan lanki kutaba may leraay camal oo xajka waajibaadkay kumad ee kutaba facalayhi kaas korshay damun dhiiga ahaaday yaa rasuulka sala allah alay wasalam almajmuuc imaamu nawowi majmuuc shay oo sharhu lmuhadab yaan laka husi walmuraad binusuki huna alwaajib waa shay waajib ee lanki kutaba waaye qur-aanka saasa sheega marka marka koowaad riidoo waajibaas oo sifadii udixida irinkii lagu udihaysaay oo kale ah haddii tiisahta waayay xisan ama sharcan aka waay xisan aka waay maabmehelaw aslan an behelay laakiin dabal wal ziyaada ayaa lagu qaadade markaasay soonga aan leehade soonka soonkana may waahan tumun maalmood yaa soomee tumunka maalmood sida xajka ka soomee todobana markii helshay inseedoo soome waa axaduhaa axadu dimaai alkhamsati dhiigaga shantee axadshee koowaas addamu dhiig waay damkii alwaajibu waajibi bitarki nusukin waajibku tabowshay saabtiiska waajibi wahuwa kaas damku sigay cala tartiibi tartiib korsheewa ahaaday macnaa dhowr shaya ka waajibaas laakiin tartiib waay muratab waay marka koowaad kan kowa waajibe hoob la waay haddana kan lamaa saas laakiin yo okii koowaad la helo karo kan lamaad mana gudubi karo tartiibta saas waay wahuwa kaa damkaas ala tartiibi tartiib korshe haal ahaaday shaatun riido waay fain lam yajid haddiisan helaana fasiyaamu casharati ayaamin sida ayaa shan fasiyaamu casharati ayaamin tuman ayaama soonsho waay thalaahatin sida filxaji hajkaa ka soomay fain lam yajid haddiisan helaana shaatadii waay fasiyaamu casharati ayaamin tuman ayaama soomosho korshe ahaaday tuman ayaamood ya soomee halaahatin sideed sida ayaamood filxaji xajyaa ka soome wa sabcatin todobana idaa waqtiyaa soome rajaca nagdo ilaa ahlihi xaajigii ehelshay nagada todobadan madii helshay inseedoo soome waay liqowlihi tacaalaa faman tamataca qofkii raahoysado bilcumrati ilaa mayo aha kaaskan dambe ninkoy doon waay dhiig dambiya daliilingata aayadkan waay wathani addamu lwaajibu bilxalqi watarafuhi dhiig lamaad oo shanti dhiig ixraamka sabtiska waajibaas kuma dee dam dhiig waajibi waaye oo ka waajibey hiirido oo ka waajib walla ku reeb yani xaaram eleen qofka mihiirida korna intiisu xaajiga intiiba xajkaba ka dhex jara mihiiridaaw ilaa maalan oo tumanaadka oo aadi hirishid camal eta maahin shaq oo nusug iya oo ibaade et ama tarafu dhiibna miismari korna waxyaabahaasoo dhan ku reebnahay wala yaa suubii dhiigaa ka waajibee waay hoob walilaku reebi anhiiritoo leeri hiiridi imaga gaabsadi atara nismaridoo leeri atara marsadi waxyaabay laku reebi tarafuh waa leer haa suubi tarafuh waa raahoysad wal sharcan ku reebinaya ka raahoysay yaa suubii oo nashi ashyaadii mamnuucga hayti ah oo jimaacnan hayna waxyaabo kale yani ku bahsan ah kaas markun dhiigaa ka waajiba usuyni dhiigaas ka waajiba kafaar ahaan ka waajiba mayo ahaa takhyiir waay khiyaar waay kii hore tartiibahay kan laakiin khiyaar waay kan tarafuga tarafuga mathala may kumad eh maduuna haduuna sharaxan usinafsititis may nagada korehe badanyi waaye bilxalgi waa tarafuga ka dhiibi oo kale may waa dhiiba marsadii amase mee duhna may larhaay subaga marsadi subag in marsad haajiga maya ad banaadale ilaah ku nagdaaw waa tantiisa hiirsidii hiiridii imaa madaga sheedho maanga hiiri amase mee tamyaal yaraahi wali haadob dhiiga markun kafaari koraasi dama ka waajibe dhiigaas ka waajiba may ahaan khiyaar waay kaas takhyiir waay dhowr shaya ka waajibaas laakiin mukhayar waay kii hore oo kale oo waajib lagu tabi tartiibahay muratabahay kan koowa waajibaay hoob ada waayto madaasay kan lamaadlan gudubi kori kan laakiin ada may waa dhowr shay iyo kii ada fadaasa suubiyaas hoob ada shay oo mamnuuc ahaya iyo ada suubidi madaga ang hiri toel ker madaga hiri tiya oh hilagi li hiri lendir dib ang mars toel ker dib ang mars ti ang subak sa toel ker sili da mars sili da mars sase o kel wai mukhalaf wai marka khiyaro ko may ka waajibaase marka koowaad kafaar ahaan riido ka waajibaas oo tii uldhixidi in gudaas yes una hasheegni ama sama ahe sid maalmood soon shoo ka waajibe tiifadaa suubiye ama sama ahe sedisuus ya sadaqaaye lima saakin aka sadaqaaye maskiin kasta nisfu saain suuskoo nasiyasiye sediidun walhaa taallati insuurta galaas ya suubiye khiyaar waay markunkan tartiib ma eh riido hoob fadaawn riidaa suubiye hoob fadaaw sedi maalmooda soome hoob fadaaw may leerhaaye sedi suus ya may kasadaqaaye ligofood masaakin kiibilama mut ususyaw yani ligofood may siyay tumin ilama dhuubeya siye may mutka maanaa meelon dhuubey waay tumin ilama dhuubeya siye saas waay wathani kan lamaad addamu dhiig waay alwaajibu waajibay bilxalqi bisabi lxalqi hiridow saabtiya ka waajibi watarafuhi bisabi tarafuhi raahoysow saabtiis ka waajibi oo tantaa subagaysatay ama shanlaysatay wahuwa cala takhyiiri khiyaar korshay haal ahaadi damkaas shaatun riidoo waajibaas ow soomu thalaathati ayaami sadde ayaamo soonsha oo waajibe aw itasaduqu sadaqoy soo waajibaas bithalaathati aasucin sadde hasuus in la sadaqayo calaa sistati masaakiina masaakin li korsholka sadaqaayo oo xaramka masaakintiisna kuma dhee limasaakimood yalka sadaqaayo ama fuqaraa'in limfaqir likulli minhum nisu saacin ala siya min dacaamin yujisu fi lfitrati dacaamka la siyaawna oo suuska dacaam oo kii fidrada zakaatulfidrada likibiya in gudij in gudaayo oo kale dacaame oo nadiif ayaa siya waay قال تعالى إلهي باره ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولا تحلقوا رؤوسكم أذيالك إن هيرت غير إلهي حتى يبلغ الهدي هدي أنت كديرا محله إيه مكان حلال نغشيس أنت كديرا إلهي قرآن ساسا رواي إلهي قرآن ساسا كره سبحانه وتعالى آية كلام إلهي ما كره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهج هدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة تاس تي هورا هايتي تي هور دم كي هور يا آيت كاس دليل هاي ولا تحلقوا رؤوسكم تغنى تي لرهبي وإلهي مرهي مذيالك انت انتيو انهيرتين حتى يبلغ الهدي وهدي انتي كديريو ولا اسن هدي او دتين محله هما كانوا حلال ناقشيس انتي كديريو او ميلي لنك تلقى لتمنات ايميلو غاس maalinta tobanaad faman kaana minkum qofkii oo ahaado isin haaltiin kuma dahdi mariidan jirida maalan haddii qofkii oo tobanaad indhiindeerin ka hor hanuunsada oo bihii adan min ra'si imba madishayaa dhibaato ka suguntayan injira galli dhibaato madaga kubogo dhibaka kooy fafidyatun yani tantiya dhabkiyaa isku zuuliye madishee hiiride sidii oo si yani udurkaasan isku biye markaas kudib injirtiyaa isku dile kudib maaha fafidyatu min siyaamin fidii koraas kafaari koraas oo soonge ama sadaqe ama nusukin amboonhayna amale kulli iskumid waay yani madishiya hiride markaasa gudide marka kudubna way waaha markaas kuduba may suubiyayhe saduun hadda sheegnay dhiigaa kuwaajibe dhiigaas markumay nagdayhe shiidwa goorye oo ti udixida gudaasi e ambao seedi maalmooda soome ama samee seedi suus iyo sadaqaaye oo dacaamkii oo zekada ka guda zekatulfidrada ka bahaasi oo kale eh الدم ديغ واي الواج الثاني ديغ لما الدم ديغ واي الواجب واجب بالحلق هي ديسو شابتيسك واجب وترفه راهو يسو شابتيسك واجب وهو كاس على التخير خيار كرشي هذه شات شات ضو خيار كرشي على هذه او صوم ثلاثة ايام ست ايام ولا صومه او التصدق صدق او او التصدق صدق اي واي بثلاثة أسوع سوسيال سدية صدقاء على ستة مساكين مساكين لئة أو حرب كمساكين تسكم ده يك صدقاء واحد وثالث ديج سدهات الدماء واجبا سكم ده أو في الإحرام حرمشي سبتك واجبتي الدم دي واي الواجب واجب بإحصار بسبب إحصار شراو سبتيس إن بحبسو سبتيس كواجبي حاجي يعني حكي أعمالش جوكتي yaa laku reebay xabsi la geliyey ama jidgooye lakasoo biyay hisbaari lan dhakaday waqtigaa ku tabi waajib oo sugududi lahaya yaa laku la dhaafsiy kanwusigee madun haddii xajkii dhom acmaalis la dhaafsiy maaha fayataxallalu halaal nagdee halaal nagdee oo lanka xaj ka harman dadka kale may ku gadaysa ibaadan kale hoo burti burtii leylare laakiin xaj ka saasmee hoobuse kooburo mbokiinsuurta galwaay waa tallaabooyinkii oo lanka xaajiga madi xajka ku halalnada ku bahaw suubiyaa iyo lan kasta lagu fada inaysu suubiya lan ada harmanta ogtaa harmashadaas waan ku bahaas markun markan hoob lankii la habaso la shiro jidgooyo laka suubiyo ama insuurta galwaayto yani sheeyaalo oo caarad oo ku reebaan in xajki sii joogtayo amaalis dhammaystira lankiisugaa halaal nagde yataxallal halaal nagde wayuhdi shaatan halaal nagde shaatadoona hadiyee guday markankaas shaatada xajki oo uu sumay waa ansuurta galwa ay daraadiye riido erinkii udhiid gudaay oo kale waay yaa saas waay feetaxallalo macnisha maylikweede laakiin muxriimka hay niyatu taxallula la kooya ini xajkii isu ku bahaw iyo niyooy sidee markaas kudubne markaas kudubne may gooryeey hadidiisa goorsay shaatado riidoa goorye xeytu uhsira meelmeelslikashiray lakahaba hakilkukatabi meeliyada ya riido ka goorya waay madishayni meelaka hiride madi riida goori kudub riida kow goorya hadiida kudubna madishay hiride bes waay markun saasa ka halal nagdi hajkin markun markele hade walmalan haysadi markele koy koy maayn kaasa damalere oo kawaajibi bisabil ixsaari kawaajib waay الدم ديغواي الواجب كان سداد واجبي بإحسار بسبع إحسار شرو سبتيسك واجبي فيتحلله حلال نقضي ويهدي هدي وي شاتان شاتضا يهدي وي واي والرابع كان أفراد الدم ديغواي الواجب واجبي بقتل السيد إدو دلوش سبتيسك واجب واي ديغ واجبي إدو دلو سبتيسك واجب واي الدم ديغواي الواجب واجبي بقتل السيد إدو دلوش سبتيسك واجبي لانك حاجي حاجة هرمان may ku xaaram ahaadey inay ugaarso idoodil iyo sharciga ilaahay ku reebi idoodil iyo ku reebi isoo xajxarmanyi iyo maalan ugaarsuubi markaasee mukhaalafi lakooy maaha waa sharci ku reebiya lakooy isoo xajxarmanyi arrintiyeedee hoob isusuubi sababtiye dhiiga ka waajibe kafaal fidii ka waajibaas markan dama laku fadee inay hoolo masaakinulxaram hoolo anqalo laku fadee maaha wahuwa ala takhiiri waay kaas usuuni khiyaaru damkusiga damulkhiyaara lere usuuni macnaa dhowr shay iyo fidiidii kuka bahaasa ka alla kiifadaha suubii koro tartiib ma yani kan koowaad hoob luway kan dam sidii kii koowaad ma eh marka usuun may waahan kiisad kii lamaad oo kale khiyaara usuun khiyaara dhowr shay iyo khiyaara leey dhowrka shay isu khiyaarka leey mathala may kuma daaha haddii oo idoodka usu dili yaad la fiiriye idoodka usu dili haddii wal mithil mithille oo kale iyo nicmooley tahay ee gaal iloodii irinka wal mithil an dhow mithil ahaan tamthiil ahaan anka dhow safa ahaan ka dhow haddii ay idoodka usu dili ya gudeey idood yani idoodka isuga haay wal angnag bedelsho oo nicmooleyt eh haddii gorye oo kale usu dili neef gaal eh ya goorye haddii dameer farow oo kale ama loo geysa oo kale dil neef loo e waxyaabahaas oo kale waay yani haddii walaa usu dili idoodkaas haddii idoos noocaas oo kale e waay saas waay wali suuradan ka dhawaada idoodkaas wali suuradan ka dhawaada oo xayawaanaadka oo biniaadanka dhaqdaa nicmooleyt gaalooda irinka leeraaw ya kubiye kaasa goorye waay alaa masaakinil xaram ya kasadagaayse haramka makaa- masaakintiisa haddii oo goryo oo kale usu dili neef gaal eh ya goorye leentaasa an- an dhow nagduwaay haddii eh, way waha eh, baqarul waxsh haddii usu wala dili ein neefka unba dama ximaarul waxsh haddii ey neefka looe haddii eele usu dili iwal eelimade neef irin e waay haakada yani saas waay markan wal allo walay sifa ahaan anka dhow ini us dhala oo mithliyaade oo nicmooleyt inka mithloma idoodka isu dili oo kale koow washtaraa biqiimatihi dacaama watasadaqa bihi akhraja almithla min annacmi aw aw aw taas waa walkasi amba may kala suubi kore ha qawamahu qiimaye idoodkusu dili wala ins- ah, insuurnag oo nicmooleyta xayawaanaadka oo biniaadanka dhagdaa gaalooda irinka kumade ya qiimaye neefkun meega qiimihiis loo qiimadaas neef walideere ya raashinka gada raashinkaasa sadaqaaya masaakiinta haramka ka sadaqaaya taasna tan lamaad waay amboonhayna dhacaamka madiusa qiimay neefkaas dhacaamka neefkaas qiimadiis lacagda neefkaas gooyaaw dhacaamka qiimadiis la-eg meega meega gooye neefki maalan kintaala gooye oo kale waay amase mee lama teneg sed tenega gooye sede teneg meega galaas waay anta galaas ee qiimada sheeg hay- eh, idoodkaas usu dili neefkii ingnakaado indhawaada qiimadiis oo irin gaala embloo qiimadiis qiimadaas dhacaamka deeraasa dhacaamka usiga ya ya ya anta tiridee la-egda ya soome kan sedaad maalin kasta yani shoodiba hal maal aan ku soomay ha- shoodiba hal maal haddii labaatan shoodood eta labaatan maalmood soomay haddii soddon shood qiimada soddon shoodaa soomay iyo soddon maalmoodaa soomay hakada sid waay sidiidaad shay ya ka alla kayfadaw ya suubiyeew oob idood isu dilo saas taabtee fidiika korta ki alla kayfadaa suubiye yani inuuse walay us insuru nagi oo mithelshi e biyo oo hadii haan biyo gowraca ma ahe ani qiimayo sheyku isiga qiimadiis dhacaan wali la-ekaad isu sadaqaay masaakin haramka sadaqaay ma ahe dhacaamkaas inta la-ekaada ini ku sooma maalin kastaba ha- mud iyo maalin kasta yani dhacaamki gedershay oo soonga ini lakoy waay kulla an kulli muddin yowman shood kastan hal maalan isu ku sooma sediidas ya taasna khiyaaran ley waay waraabicu damka afraad oo waajibaaw addamu dhiig waay alwaajibu waajibay biqatli saydi biqatli saydi idood dilowshay sabtiska waajib elan idood ay la dilnay ahaayta sharciga wa huwa damkaas ala takhyiiri khiyaar korshay haal ahaadi in kaana saydu saydka haddii ay mimaa haddii kumad ahaadi lahu maaga leh mithlun mithal leh oo nicmooleyta heshe mithalka leh gaal ilooda irinka akhraja biyey xaajigii almithla mithalka biye min annacami nicmooleyta heshee ku biye oo qawama qiimadiyey hu maagya qiimadiya waay mithalkii washtaraa shareeyay biqiimatihi maagaas qiimadiis dacaaman dacaama ka gade watasadaqa sadaqaay bihi dacaamka alaa masaakin xarami ow saama soomey can kulli muddin shood kasta yowman maalanto yaa ku soomee waay Sho- shood kasta maalanto yaa ku soomee intaas waay sharci ilaahay markan inta sheegaas intaas waay ilaahay subxaana wa tacaala eh, yaana saas edaa wa in kaana saydu seedka haddii ahaaday min maagi haddii ay laa mithla lahu idoodka haddii mithel lay ha sheegni saydidaas too kumad ayaa suubiye idoodka haddii mithel ban lahayn ku waram wal ang nagiiba milab ha idoodka wal mithel an lahayn haddii usa nagada may la suubiye waay wa in kaana saydu min maagi haddii kumad ahaaday laa mithla lahu lama amar koosho ya khiyaaran leey waay kiifadaha suubiye lama haala tooteo ya khiyaaran leey akhraja biye biqiimati qiimis dhacaamanga biye watasadaqa sadaqaysay bihi dhacaamkaasa sadaqeey masaakinta ow saama can kulli muddi yowmaga soome wa in baqya haddii madun idoodkiin haywaan miagnag balawaayo gaali loodi erinkii walagnaga lawaayo akhraja biqiimatii dacaamaga biye waayo qiimadiis wal qiimadiya idoodkas qiimadiis oo dacaamaya biyeey masaakinta xaramka kasadagayse amboon hayna qiimadaas oo dacaamka la eg gedershaya soomay maalin kasta shood kastaba hal maalin ha ku soome lamadaa saal tootiyo suubiya markaas mithilkiya ku bahay lamahaali khiyaarkiya ka koobamay markaas wain kaana saydu saydki haddii ahaaday mimaa haddii kumad ahaaday laa mithla mithil lahu maagnin sugnaan akhraja biyey xaajigi biqiimatii saydki qiimiisa biye dacaama wal qiimadiya ilen mithil ma leogda qii dacaamanga ka biye ow saama soomay can kulli muddin shood kasta yowman maalintoya ku soome waay shood kas ma liqowlihi tacaalaa يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الشيدا وأنتم حرم إلهي ساسر يا أيها هوي الذين دولكي آمنوا رماينو إلهي رسول شيء لا تقتلوا الشيدا إدود إن دلين أغارستين وأنتم حال إسين حرم محرمون حاني حجر من أتين ومن قتله لنك إدود دلو أسو حجر مني منكم حال سينكم تهادي متعمدا أسو أنكسو فجزاؤه فجزاء مثل ما قتل وليسدلي oo kale mithil shuya dhiibeeri fa jazaau mithli maagi mithil shay waaye qatala usu dilay min annacmi nicmoleyta hesheeninka mithile iyo hakumu hukuma i bihi maagas ay qiimadiyay kanga ang mithilooma eree qiyaase dawu cadlin waaye iyo hakumu bihi dawu cadlin dawaa cadlin lama qofood oo cadlin ah iyo oo daa ra'yi ah ya qiimeeyayaan minkum halsin kuma tahdi hadiyaankii hadiye haal ahaadi hadigaasoo baaligal kacbati shaygaas usoo hadii'ay oo kacbadana yani deera macna lakasadaqaya waay oo kafaaratu tacaami masaakiina yani wal qale hadii ahaanga markun masaakin alxaram iyo hilib shay lakasadaqaya baaligal kacbati macnasheesaasu ama samee kafaaratu tacaama masaakiina amba masaakiin way waaha kafaare guud ood masaakin la siiyaa waaye oo cadlu daalika amba antaas koo la ekaadaw siyaaman oo soong eh amba dacaamkaas gedershay oo soong eh yaa qofka kore liyaduuga si uusan dhadhami wabaala amrihi amarshay qareershay waaye amarshay shididiis ilen mukhaalafad usulkooy walandhakamaag si uusan dhami daraadiyo ilanka fardweele afallaahu ilaahay dhaafay amaa sala falay hormari waman caada lankinagada fayantaqimu llaahu ilaahay aarseey minhu kaasashe wallaahu ilaahi casiizun allihii awood la waay duntiqaamin aarsashe in saahib e oo amarshayniku qaalib nagada kor marku mayba daliilin ayna walaagaasoo dhan lanki idoodil marku axkaamtiya waatana marka usoo xajharminyi waay usoo xajhar hoo mathaley sed walhaatii suurta galaasoo suubeesad aayadka nin sheegaw fajazaau mithli maa qatala min annacami waay qur-aanka si sheega waay yaa ku dhiibee oo hadii ahaanga angoorya waay ya hukuma biida waa cadlin may baa hukumey macnaa qiyaasay dad oo lama qofood oo cadlin eh minkum hadiyan haal ahaadi hadigaasoo baaligal kacbati kacbada deera oo macnishe may waaha dadka oo masaakinulxaramka yalaka quudiya waay wahuwa maa yusaaqu min almawaashi liyudbaha fi lxarami waay baaligal kacbati yudbahu fi lxaram baaligal kacbati macnishe may laka jeedahe kacbada laka gooraya waayo tasadaqu bi calaa masaakiiniya laka sadaqaaye taas tow hilibkiya la sadaqaaye meel laka sadaqaaye tow oo nicmoolayd heshay ama same ee kafaaratu dacaama masaakiina ama same ee neefkaas qiimadiis ya dacaam laka qiimoolay deere ya la ya ya laka sadaqaaye masaakiinul xaramka la siiye dacaamkaasa xaramka masaakiinta sidiye oo cadlu daalika ama same ee dhacaamkaas kaase walan ekaadaw oo siyaaman ya korshay ahaaday oo soong eh liyaduuga si uusan dhadhamiyo wabaala amrihi wala isu suubi yacni dhibaatadii oo siusan arag wabaala amrihi macnisha saas waa tasaa ilaahay suubi liyaduuga si uusan dhadhamiyo wabaala amrihi amarshay baasye yacni wala isu suubi si usu ulees yo on dareemo waay qofka elen mukhaalafadii usilkoistaradilayso markan kaasna saas waa isuun waa in kaana saydu maa laa mithala lahu akhraja biqiimatihi dacaaman ow saama can kulli muddin yowman a ku soome walkhaamisu dhiigga shanaad dhiiga shanaad walkhaamisu may waha damka shanaad ma aha damka shanaad alwaajibu addamu lwaajibu bilwadi waay dhiig oo kawaajibaa waa jimaac asaabtiisa kawaajibe dhiig kawaajibaa jimaac asaabtiis kawaajibaa waay lankahoob xaweenaytiis jimaaca dhiigaa kawaajiba erni waa dhiig wiin waay xadkina fasaadiya waha erni wahuwa cala tartiibi hal ahaadi badanatun waay kaas ulusi marka kuwaad neef gaala kawaajibaas fain lama jidta haddiusan helaan fabaqaratun neef lo awaay fain lama jidta haddiusan helaan fasabcun min alghanami todoba neef erin awaay fain lama jidta haddiusan helaan qawama albadanata neefka gaalahaya qiimaye waishtaraa biqiimatihaa badanada qiimidee gade dhacamaaka gade watasadaqa biisadaqaaye fain lama jidta haddiusan helaan saama can kulli muddin maalin kasta shood kasta yooma maalinta waa ku soome waay shood kasta maalinta waa ku soome antaasna may waha yoona dhiig waayo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu